habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen arbaca bisha maarjna ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan khudbaddii uu xalay labada aqal ee koongareska maraykanka uu ka horjeediyey madaxweyne donald trump iyo jawaabtii ay ka bixiyeen xisbiga dimuqraadiga
dardartii maraykanku way soo laabatay ruuxdeennii way soo laabatay sharafteenii way soo noqotay kalsoonidii way soo laabatay riyada maraykanku way kobcaysaa waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka marka waa inaan muujinaa isku duugnaan iyo meel kasoo wada jeedsi iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ay ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka banaadir si ay wada jir ah ay u wajahaan
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi ayaa sheegay in shirmadaxeedka carabta ee salaasadii shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada qaahira ee xarunta dalka masar uu ansixiyey qorshaha masar soo bandhigtay ee dibudhiska marinka khaza qorshahan ayaa loogu talagalay in lagu bedelo hindisaha uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ku baaqay in dadka reer khaza laga raro oo deegaamo kale loo raadiyo si uu khaza uga dhiso mashruuc ka dhigaya meel qurux badan laakiin masar ayaa soo jeedisay qorshe lagu dhisayo khaza iyadoo aan la barakicin shacabka wasiirka arrimaha dibadda ee masar beder cabdulcaati ayaa sheegay in qorshahani uu horgeyn doono ururka iskaashiga islaamka oo shir deg deg ah ku yeelan doona magaalada jidda jimcaha soo socda madaxda carabta ee shir madaxeedka ka qayb galay waxa ay ugu baaqeen dhinacyada kala duwan ee falastiiniyiinta inay mideeyaan safkooda iyagoo taageeray go-aanka lagu dhisayo guddiga maamulka khaza oo hoos imanaya dowladda falastiin dhinaca kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacada maanta mar kale ku adkaystay qorshaha in dib loogu dhiso khaza si uu u noqdo meel loo dalxiis tago bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in qorshaha dibudhiska khaza ay ansixiyeen ee ay ansixiyeen wadamada carabta aanu waxba ka qabanaynin xaqiiqada ah in khaza ay tahay meel aan la degi karin xukuumadda israa'iil ayaa dhaliishay qorshaha ay waddamada carabtu ansixiyeen iyagoo sheegay in aan la xusin weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar kii iyo dhibaatadii ka dhalatay dhinaca kale xamaas ayaa soo dhoweysay qorshaha waddamada carabta ee dibudhiska khaza iyagoo ku tilmaamay shirkii qaahira inuu ahaa tallaabo horumar leh oo muujinaysa sida dunida carabta iyo islaamku ay u garab taagan yihiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ogolaaday in uu dhexdhexaadiyo maraykanka iyo iiraan si wada hadallo looga yeesho arrimaha hubka nukliyeerka sida uu shaaciyey afhayeenka kremlinka dimitri beskof oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda ruushka salaasadii shalay warbaahinta blomberg ayaa sheegtay in ruushku uu ogolaaday inuu gacan ka siiyo xukuumadda madaxweyne donald trump sidii ay xidhiir diblomaasiyadeed ula yeelan lahayd iiraan si gaar ah arrimaha la xidhiidha barnaamijkeeda nukliyeerka iyo taageerada ay iiraan siiso kooxaha ka soo horjeeda maraykanka ee bariga dhexe dhinaca kale la taliyaha arrimaha diblomaasiyadda ee putin yuri oshakof ayaa sheegay in xidhiirka ruushka iyo iiraan uu ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay hadalladii u dambeeyey ee dhex maray maraykanka iyo ruushka kuwaasi oo ka dhacay magaalada riyaad waxaana uu xusay in labada dhinac ay isla garteen in wadahadallo gaar ah laga yeesho arrintan mustaqbalka dhow intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa habeenkii xalay ahaa khudbad jeediyey kulan wada jir ah oo labada aqal ee koongaresku ay lahaayeen madaxweynuhu wuxuu ammaanay tallaabooyinkii ay dowladdiisu qaaday si ay u dhinto shaqaalaha dowladda federaalka canshuuro culus oo ay ku soo rogtay dalalka deriska ah ee ay xiriirka ganacsi la leeyihiin iyo cadaadis ay dowladdiisu saartay ukraine si loo joojiyo dagaalka ay kula jirto ruushka intii uu trump hadlayey xildhibaanada dimuqraadigun ah waxa ay si cad u muujiyeen sida ay u soo horjeedaan batsy wilsquara wariyaha v o eda ee aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo jeedisay maxamed cabdi sandheere ayaa inoo faahfaahinaya khudbaddii madaxweyne donald trump ee xalay waxay ahayd tiisii ugu horraysay ee uu ka jeediyo kulan wadajira oo labada aqal ee koongareesku ay yeesheen kadib markii uu mar labaad xafiiska la wareegay labaatankii bishii janawari dardartii maraykanku way soo laabatay ruuxdeennii way soo laabatay sharafteenii way soo noqotay kalsoonidii way soo laabatay riyada maraykanku way kobcaysaa waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd laakiin wax yar kadib markii uu hadalka bilaabay xildhibaan al green oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka texas ayaa bilaabay inuu ku qayliyo in trump uuna wax sharciyada u haysan jarista daryeelka caafimaadka ee medikaid oo ah barnaamijka dowladda ee daryeelka caafimaadka siiya dadka dakhligoodu hooseeyo al green ayaa markii dambe laga saaray howlkii ay khudbaddu ka socotay trump waxa uu tacriifado culculus talaadadii ku soo rogay shiinaha iyo labada dal ay deriska yihiin ee mexico iyo kanada waddamadaas oo ah saddexda la ganacsada ee ugu waaweyn maraykanka ayaa ku hanjabay inay ka argudan doonaan arrintaasi oo keentay in suuqyada maaliyaddu ay hoos u dhacaan cabsi laga qabo dagaal ganacsi oo cusub oo bilaabma sare u kac yar baa jiri doona balse taas waan ka soo kabsan doonnaa ma badnaan doonto horraantii toddobaadkan trump waxa uu hakiyey gargaarkii milatari ee ukrain kadib kulan la isku buuqay oo uu aqalka cad kula yeeshay madaxweynaha ukrain valadimir selenski kaasi oo ku saabsanaa heshiis u oggolaan lahaa maraykanku inuu helo macdanaha uu noocooda adduunka ku yaryahay ee ukrain tani waxay qayb ka tahay dadaalkiisa uu kiyef ugu cadaadinayo inay oggolaato heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ay kula jirta ruushka inta kulankii yukrain lagu jiray waxaan wadahadallo dhaba la wadnay ruushka waxaan ka helnay tilmaamo xoog badan oo muujinaya inay diyaar u yihiin nabadda senator elisa slatkin oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka michigan ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii trump falka ka dhacay aqalka cad ma ahayn oo keliya dhacdo la mida barnaamijyada tv-ga ee wuxuu muujinayaa sida trump uu ula macaamilo dunida waxa uu jecel yahay inuu jaal la ahaado kelitaliyayaasha sida valadimir putin halka uu cadaawad u muujinayo kuwa nagu dhow sida kanada dimuqraadiyiinta qaarkood ayaa muujiyey siday trump uga soo horjeedaan iyagoo soo xidhay dhar midabkoodu uu basali yahay si ay u diidaan siyaasadaha trump oo ay ku sheegeen inay dhibaato u keenayaan haweenka iyo qoysaska sidoo kale waxay siteen calaamada ay ka mid tahay mid ay ku qornayd maask waxbuu xaday taasoo la xidhiirta qorshaha uu maalqabeenka elon mask ku dhimayo dowladda federaalka isagoo joojinaya qandaraasyada dowladda shaqadana ka fadhiisinaya kumanaan shaqaalaha federaalka ah shaqaalaha federaalka ee ka hor yimaada isbeddelkan islamarkiiba waa laga eryi doonaa shaqooyinkooda waayo waxaan nadiifinaynaa meelaha ay biyuhu fadhiyaan mar kale slotkan ayaa arrintaasi ka jawaabtay haddii aad doonaysid inaad yarayso lacagta lumaysa waan kugu caawinayaa laakiin isbeddelka noocaanahi uma baahna fowdo ama in khatar la ina geliyo xilka laga qaadayo shaqaalaha ka shaqeeya ilaalinta hubka nukleerka badbaadinta diyaaradaha iyo cilmibaadhayaasha daawada kansarka kadibna dib loogu yeedhay laba maalmood kadib ma aha maamul wanaag trump waxaa isku ammaanay hoosudhaca ku yimid tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo tallaabaya xadka koonfureed ee maraykanka saxaafadda iyo dimuqraadiyiintu waxay lahaayeen waxaan u baahan nahay sharci cusub oo xadka lagu sugo laakiin waxay noqotay in waxa keliyaan u baahnayni uu ahaa madaxweyne cusub sawirka khudbaddii xalay waxaa laga arkayey marwada madaxweyne trump melania oo ay ag fadhiyaan dad ajendaha trump xoojinaya waxaa ka mid ahayd gabadh ka soo horjeeda ciyaartooyda ragga ah ee jinsigooda dumarka u beddelay ee ka qayb qaata ciyaaraha haweenka iyo qoyska qof dumara oo la sheegay inay ku dhimatay gacanta qof aan maraykanka sharci ku lahayn trump waxa uu mar kale ku celiyey baaqiisa ah in maraykanka uu la wareegi doono kanaalka banama iyo jasiiradda greenland hase yeeshee ma uuna soo hadal qaadin qorshihii ahaa masaafuriinta falastiiniyiinta iyo la wareegista ghaza khudbaddiisu waxay socotay muddo saacad iyo afartan daqiiqo ah taasoo ka dhigaysa khudbaddii ugu dheerayd ee uu madaxweyne maraykanka soo maraa ka horjeediyo xubnaha koongareeska
dhinaca kalena sidaa caadada u ah siyaasadda dalkan maraykanka xisbiga mucaaradka ayaa jeediya khudbad uu uga jawaabayo hadal jeedinta madaxweynaha xilka haya ee uu ka horjeediyey koongareska khudbadda jawaab celinta ee xisbiga dimuqraadiga waxaa xalay ay u xusheen elisa slotkin oo ah senatar laga soo doorto gobolka michigan islamarkaana hadda ku jirta sanadkii koowaad ee mudaxileedkeedii ugu horreeyey ee aqalka senadka nuur xasan nuur ayaa faahfaahinta inoo haya elisa slotkin oo in ka badan toban sano ka soo shaqaysay amniga qaranka haddana muddo ku siman laba bilood ah xildhibaan ka tirsan aqalka senadka ayaa jeedisay khudbad socotay muddo toban daqiiqo ah dimuqraadiyiinta ayaa u doortay inay codkooda ku hadasho una jawaabto madaxweyne trump hogaamiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee dimuqraadiyiinta ee aqalka senadka shak shumer ayaa slotkin ku ammaanay inay tahay xidig u soo baxayo xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga slotkin oo khudbadda ka jeedisay magaalada wyandod ee gobolka michigan oo ay ku nool yihiin bulsho u badan dabaqadda shaqaysa ee gobolkaasi ayaa khudbaddeedii jawaabta dimuqraadiga diiradda ku saartay tallaabooyinka uu sida dhaqsaha ah uu horey ugu qaaday trump toddobaadyadii koowaad ee muddaxileedkiisa labaad ee kale ah dhinacyada dhaqaalaha socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda slotkin ayaa u sheegtay shacabka maraykanka in siyaasadaha madaxweynaha maraykanka ay saameyn ba-an ku yeelan doonaan qayb walba oo ka mid ah noloshooda waxay sheegtay in siyaasadda dhaqaalaha madaxweyne trump aysan caawinayn shacabka maraykanka balse ay u danaynayso muwaadiniinta hodanka ah ee maraykanka maray ka hadlaysay tacriifta uu maamulka madaxweyne trump dul dhigay dalalka deriska la ah maraykanka iyo sicir bararka ayay sheegtay qiimaha qutul daruuriga ah ee dukaamada iyo kirada guryaha in ay kor u socdaan islamarkaana uusan madaxweynaha soo saarin qorshe uu arrintaasi kula tacaalayo tacriifta kanada iyo mexico la saaray ayay ku sheegtay mid dhaawacayso shacabweynaha maraykanka islamarkaana sare u qaadayso qiimaha tamarta bilaabaysana dagaal dhanka ganacsiga ah oo ugu dambeyntii dhaawici kara warshadaha iyo beeraleyda maraykanka senator slotkin ayaa sidoo kale hadallo kulul u jeedisay bilineerka hogaamiya waaxda tayeynta hay-adaha dowladda federaalka elon musk waxay tidhi ma jiraa qof maraykanka jooga oo ku qanacsan mask iyo kooxda la shaqayso oo ay ku sheegtay labaatan jiro isticmaalaya kombiyuutaradooda si ay u helaan bay tiri canshuur celinta macluumaadka caafimaadka iyo xisaabaadka bankiyada muwaadiniinta maraykanka waxaan u baahannahay dowlad hufan ayay sii raacisay senator slotkin oo ah afartan iyo sideed jir horey ula soo shaqaysay hay-adda c i e da ayaa khudbaddeeda ku soo gebagabaysay baaq ay u dirtay shacabka maraykanka iyadoo uu ku boorisay in shacabku ay la xisaabtamaan madaxda iyo mudanayaasha ay soo doorteen oo ay iyada ku jirto in ay aadaan xarumaha siyaasadda oo ay dalbadaan in kuwa soo doortay ay tallaabo qaadaan aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warbixintaasi inala socodsiinayay halka aad dhegaystayaal kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa muqdisho ka soo dirtay zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay xuska siddeedda maarso ee maalinta haweenka maalinta sabdida oo ku beegan siddeedda bisha maarso waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka waana xus sanadla ah oo sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka caqabadaha horyaalla haweenka iyo waxyaabaha u suurtagalay amaba ay hiigsanayaan haweenka soomaaliyeed ayaa la tilmaamay inay aada ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aada uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay waxaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa doctoreysa luul maxamed sheekh cusmaan oo madax ka ah ururada u dooda xuquuqda haweenka oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho doctoreyse luul marka hore kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka ugu horeyn waxaad ka warantaa dabaaldega sanadkani waxa uu kaga duwan yahay sannadihii hore iyo halkudhigga sanadkan ee sideedda maarso bahda v o eeda saynab waa ku salaamay waa doctor saluul maxamed sheekh oo kasoo hadlaysa magaalada muqdisho ka mid ah hablaha u ololeeya siyaasadda iyo ganacsiga gabdhaha soomaaliyeed sanadkan waa sanad gabdhaha ay soo mareen crisis fara badan oo dhowr nooc ah ay soo mareen gabdhaha soomaaliyeed laakiin aan rajaynayno in aan wadajir iyo anagoo gacmanka ishaysana aan ka baxno waddankeennii u baahan yahay in gabdhaha ay isku duubnaadaan ay wax qabtaan ka qayb galaan siyaasadda iyo waxqabadka waddanka ay qeyb ka qaataan waddanka marxalado oo wuxuu marahayaa oo ad adag oo doorasho ay fooda nagu soo hayso sanadka soo socda sanadkan nagu hayaan doorashadii degmooyinka oo aan annaga ka tirsannahay specially degmada banaadir gobolka banaadir aan ka tirsannahay marka waa howlo oo gabdhahana mar kasta qeybta ay ka leeyihiin siyaasadda aanan laga siinin marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedsi iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed marka sidaa daraadeed waan ku leeyahay gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka banaadir si ay wadajir ah ay u wajahaan waan gartay sanadkan waxaad xoogga saaraysaan in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha u hirgalay ee guulaha ah marka laga yimaado dumarka shaqeeya dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ah ee waddanka ma jirtaa guulo badan oo sanadihii hore higsanayeen oo sanadkan ay gaareen haweenka ma jiraa ood xusi karto saynab haddaan kuu sheego haweenka soomaaliyeed haddii aad dib u fiiriso sanadihii hore iyo sanadkan marka aad fiiriso wixii ay gaareen guulahooda guulo laga sheekeyn karo ma ahan guulo la taaban karo meel kasta oo ganacsi oo ka jiro oo soomaaliya ama dibadda wax la taaban karo oo waxay ka gaareen oo la tilmaami karo dhinaca warshadaha ha noqoto dhinaca siyaasadda ha noqoto waxqabadka ha noqoto ka qaybgalka siyaasadda wadamada xataa oo diaasborada ay gabdhaha soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxay ka gaareen guulo aada iyo aada u waaweyn warshado ganacsiyo siyaasado waxyaabo oo aanan la soo koobi karin ayay dumarka ay ka gaareen soomaaliyeed oo aan isleeyahay haddii aanan wadankii ku ciilannahay oo wadankii space fiican oo u qalma aanan dumarka la siinin wadamada ay joogaan ama ay degan yihiin guulo waaweyn ayay ka gaareen waan gartay doctoraysa luul maadaama sanadkan dib u eegteen guulaha haweenka laakiin inta badan soomaaliya meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah boqolkiiba soddon inaanay soo gelin haweenka golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada golaha wasiirada oo ay ku yaryihiin maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab u yihiin maamuseynabay waxaa sabab u ah isku duubni la-aanta haweenka haweenka iskuma duubna isma rabaan kuwa golayaasha ilaahay nasiibka u siiya gala ma rabaan in ay u doodaan ama ay gacan siiyaan gabdhaha kale ee raba in ama ay tartamaan ama ay siyaasadda ay ka qayb galaan qabiil iyo waxaa weli nagu dambeeyey eex iyo waxyaabo oo aanan weli aysan soomaaliya aysan ka korin haddii gabdhaha ay ayaga isku duubnaan lahaayeen isku duubnida hadaaye aan kaaga jawaabay oo ay meel kasoo wada jeesan lahaayeen oo midii wax rabta ay istaakulayn lahaayeen dhaqaale ama xoog ama ay taakulayn lahaayeen meel bay gaari lahaayeen laakiin waa dad ayaga aanan israbin oo aanan hore isu wadin waayo marka maadaama ay midba midka kale aysan rabin xataa marmarka qaarkood in ay siyaasadda soo gasho iyadoo isle ama ay siyaasadda kaa saartaa ayaa haddana aysan isku isku isku aloolfiyoobeen marka aniga baaqa aan soo jeedinayo sanadkan isku duubni waxaa weeye isku duubni baa meel lagu gaaraa gabdhaha hadday isku duuban yihiin oo aysan ayaga isciilaynin oo aysan ayaga isfaquuqaynin oo ay ayaga iskala saaraynin waxaan aaminsanahay in ay meel fog fog fog ay siyaasadda ka gaari lahaayeen marka talada aan gabdhaha sanadkan siinayo ku aadan sideedda march waxaa waaye isku duubni baa meel lagu gaaraa gabdho kuwa golayaasha noogu jira ha ku dadaalaano inta bannaanka joogta inay gacan siiyaan caqabadaha haweenka ee ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireen ah muddo dheer baad kusoo jirtay arrimaha haweenka maxaad ka qabateen arrimahaasi ma isku daydeen maxaase idinka hirgalay markii wax la raadinayo waxaad moodaa saynab maamo inaan kulli isku mowqif nahay gabdhaha soddonka ha la gaarsiiyo gabdhaha waxa loo qabto gabdhaha meelha kasoo wada jeestaano laakiin marka ay runta ay gaarto oo qof kastaba kursigii ou rabo ou helo ma ahan in uu dib u xasuusanayo ballanqaadyadii iyo wada shaqayntii iyo dagaalkii lagu ballamay ma xasuustaan gabdhaha usually marka waxaan gabdhaha ka codsan lahaa hadda siyaasadda nagu matala oo ma baarlamaanka ku jira ama golaha wasiirada ku jira xukuumadda in ay ballanqaadyadii iyo wada shaqayntii iyo waxyaabihii ballanqaadka ahaa ee naga dhexeeyey inay dib u fiiriyaan maxaa yeelay waxaad moodaa qof kasta markii ujeedkiisii iyo wixii uu rabay uu gaaro in uusan dib u xasuusanaynin kuwii uu kasoo tegay oo weli bannaanka jooga marka gabdhaha talada aniga aan siinayo ama caqabadaha na haysta annagaa isugu wacan annagaa isaga koow ah maxaa yeelay annagaa qof qof kala raba inuu horey u jiidaa aysan jirin marka gabdhaha waxaan u jeedinaa baaq oo na matala oo golayaasha kala duwan nagu matala baaqaan u jeedinaya sanadkan munaasabadda sideedda maarjo waxay tahay ha iloobina kuwa aad gadaal ooga soo tagteen oo weli idin sugaya ha iloobina wada jir ayaa wax lagu gaaraya dowladda hore waxay u sheegtay in muddaxileedkeeda kadib in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qaban doonto adigaba waad xustay in meelaha ugu soo horeeya ay ka dhici doonaan inay banaadir ugu horeyso sidee haweenka ku sugan gobolka banaadir ugu diyaargaroobeen doorashooyin ka dhacaya iyo ka qeybgalka siyaasadda ma jiraa aragti midaysan amaba qorsho doorashooyinkaasi idinka degsanka haween ahaan ma jiro ilaa hadda iima muuqdo doorashada hadda juun fooda nagu soo haysa wax u diyaargaroow ah oo weyn in uu ka jiro gobolka banaadir laakiin waxaan rajaynaynaa in ay aan isu soo baxno oo si degdega bacdal ramadaan aan bilowno dhaqdhaqaaqi nagu gudboonaa nagu habboonaa si aan u gaarno mowqifka iyo ujeedka aan leenahay waxaan leenahay ujeed fog waxaana rajayneynaa in ay doorashadanayto ay noqoto mid oo gabdhaha ay isku duubni iyo meel ay kasoo wada jeestaan ka qaybgalka gabdhaha gobolkana in ay yeelato xoog loo baahan xoog nagu filan oo aan meel ku gaari karno in aan yeelanno oo aan isku duubni aanaan muujino baaqa aan gabdhaha u dirayo sideedda maarjan waxa waaye gabdhow aan isugu soo baxno doorashadan aan isku garab galno aan qaybtii nagu habboonayd aan ka qaadanno dagaalkanayto aan meel kasoo wada jeesanno waa muhiim in aan ka muuqanno special doorashooyinka gobolka maxaa yeelay gobolka ayaa laga gaaraa taraguardo hiigsiga ugu weyn waxaa laga gaaraa waxay kasoo bilaabataa hoos waxay kasoo bilaabataa gobolka marka aan hiigsigaasayto aan hiigsanno meel fog si aan ku gaarno meesha iyo waxa aan rabno iyo ujeedkeenna sida aan ku gaarno isku duubni baa meel lagu gaaraa marka dhinaca kale laga eego haweenka soomaaliya waxaa la sheegay inay aada ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aada uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay maxay tahay caqabada hortaagan in guud ahaan meelahaasi ay kasoo muuqdaan zaynab waxaa keena in gabdhaha ay shaqooyinka waaweyn aysan gelin waxaa u sabab ah tacliinta oo gabdhaha marka ay yar yihiin lagu ciilo gabdhaha lama siiyo waxbarashada ragga la siiyo gabdhaha lama siiyo marka gabdhihii waxay kusoo baxayaan waxay qaadanayaan waxbarashadoodii ayaa yaraanayso markay waxbarashadoodii ay yaraatana shaqooyinkii ay wiilasha ay xaq u lahaayeenoo wiilashii keliyaha unbaa helaya maadaama aysan gabdhihii aysan helin tacliin ku filan oo ay ku gaaraan shaqooyinka qaarkood waxyaabaha laga faa'iiday qaxii soomaaliya waxay noqotay in gabdhihii ay u helaan jaanis in ay helaan waxbarasho ka fiican midda ragga maxaa yeelay ragga inta badan oo dibadaha aaday wax ma baranin waxa wax bartay dibadda markii loo baxay waxay noqdeen gabdhihii marka waxaad noo soo noqon doona haddii ilaahay yiraahdo gabdho mutacalimiina wax bartay qiimo badan leh ayaa noo soo noqon doona kuwaas ayaa dabooli doona baahida iyo iyo iyo yaraanta gabdhaha maanta oo lack of educationka maanta haysta gabdhaha ayaa dabooli doona sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan aaminsanahay in gabdhaha ay gaari doonaan hiigsiga ay qabaan iyo waxa ay rabaan inay waqtiyada soo socota in ay gaari doonaan ayaan aaminsanahay gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay ee doctoray saluul maxaa laga baran karaa sanadaha soo socda caqabadihii jiray maadaama horey xubinnimo baarlamaan aada usoo tartantay doorashooyinkii ee dalka ka qabsoomay waxaa noo sahlanaan doontaan zaynab ay aaminsanahay maamo in aan sanadahan inooga duwanaato sanadihii hore maadaama aan ku imaanayno maadaama aan ku imaanayno ee xisbiyo in caqabadihii hore oo jiray in ay naga yaraan doonaan ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay caqabadaha ugu weyn waxay ahayd tartanka oo shaqsiga gabdhaha ay ku galayeen ayaa lagu ciilahay markii aan hadda aan one man one vote la aado gabdhihii ka qaybgalkoodii siyaasadda ay hogaaminayaan xisbiye ay hogaaminayaan waxaan rajaynaynaa in ay helaan xuquuqdoodii inay helaan ayaan rajo fiican aan ka leenahay maxaa yeelay markii shaksi aan kula dagaalamayso kursi nin raga oo kaa dhaqaalo badan oo kaa xoog badan oo kursigaasayto malaha ay dhici karto inuu dhowr iyo labaatan sano oo kusoo fadhiyey waxaa dhacaysay in aan aan wax badan aan lumino oo oo oo xuquuqdeenni ah maxaa yeelay nimanka ragga way gabdhihii way ka dhaqaal badan yihiin way ka xoog badan yihiin quraasta inay hore ugu fadhiyeen oo ay awood u sheegtaan dumarka ayaa dhihi kar dhici karta marka sanadkan xisbiyaan kala qayb geli doonaa doorashadii one man one boodaa la aadi doonaa dee markaas qof kasta waxqabadkiisii iyo gabdhihii waxqabadkoodii wuu muuqan doonaa marka sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan rajada aan leenahay ay tahay in ay sanadada dambe ay nooga duwanaato sanadkan uu nooga duwanaado haddii ilaahay yiraahdo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhagaystayaal guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahayd doctoraysa luul maxamed sheekh cusmaan oo ka tirsan hoggaanka ururada u dooda xuquuqda haweenka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idiin leeyahay ramadaan mubaarak
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaa ka socota dhageysiga dacwadaha la xidhiidha musuq maasuq malaayiin doolar gaarayay oo lagu sameeyey barnaamijyo lagu quudinaya carruurta waxaana dadka dacwadaha loo haysto ku jira tiro badan oo ka mid ah oo soomaalida degan gobolkaasi ah haddaba halkee ayay wax marayaan wariyaheena maxamuud mascade ayaa waxa uu ka waraystay amiin haaruun oo ah qaryaqaan ka howlgala magaalada minneabolis
niyo maxkamadaasi kooxdii labaad ee hadda la maxkamadeynayaa isbuucii horena soo bilaabatay saan wada ognahay laakiin markaan dib wax yar u noqono toddobaatan qof ayaa la soo eedeeyey oo lagu soo eedeeyey ee, arrimo la xiriira ee, cuntadii waktigii uu jiray caabuqa covid 19ka loogu talagalay carruurta masaakiinta ah ee, loo- wax loo yaqaano eh, feeding and future hay-adda la yidhahdo ay qaybinaysay toddobaatan qof ayaa la soo eedeeyey toddobaatankii soddon iyo shan ka mid ah waxay qaateen ee, heshiis ayay la gaareen dowladda ee, ama dhiil ayay qaateen ee, kiiskoodii macnaha qiraal ayay sameeyeen Ee, toddoba ka midna maxkamad baa la saaray ho- horaan loo saaray toddobadii shan waa lagu helay ee labana waa lagu waayay haddana ee, waxaa socota ee, hay-addii ugu sarreysay ee arrintan ay ka soo bilaabatay haweeneydii maamuleysay iyo wiil kale oo dhallinyaro oo soomaali ah ayaa maxkamadintooda hadda socotaa labadoodana ee, weli waxaa haysta caddaymo soo bandhigitaankii iyo ee, doodii ayaa socota oo weli dhinaca statetka ay ka socotaa markhaatiyadoodii iyo caddaymadii soo bandhigeen waa garta Eh, dad la maxkamadeeyey ma j- eh, la xukumay ma jiraan marka Ee, niyo way jiraan dad dad waxay isugu jiraan dad qaatay ee, heshiis la galay dowladda oo dhil qaatay ee, oo iyagu maaragtay inta badan ee, dembiga lagu ee, waxay dembiga la saaray uuna u badnayn sida qaarkeed oo kale adi- laba sano ilaa shan sano inta u dhexaysa Ee, waxaana jira dad lagu helay dembiga oo muddo dheer lagu xukumay xabsi Ee, waxaa ka mid ah yar ee, mukhtaar shariif oo lagu xukumay toddobiy toban sano iyo bar Ee, ama afartan iyo laba bilood meelahaas lagu xukumay Ee, marka way jiraan dad soomaaliyeed oo lagu xukumay ee, oo maaragtay ee, xukunkii orol lagu riday ee loona dhadhiciyo xabsiyada si ay waqtigooda u qaataan marka eh, laga hadlayo qaabka eh, maxkamadeynta u dhacdo oo kale dadna way mudacaan oo dowladday la doodaan oo ilaa iyo waxay isla aadaan eh, trial dadna dembigii bay qirtaan Sax.
oo maba la horgeeyo eh, maxkamad marka labada dhinaca lasoo bardhigo eh, waa maxay farqiga u dhexeeya hadday noqoto dhinaca eh, xukunka iyo hadday noqoto eh, dhinaca eh, sii deyntooda oo kale Ee, horta qofku markuu dembi qiranayo ee, inta badan waxbuu ku bedeshaa Ee, dowladduna ee, waa inay wax ku ogolaataa si hawsha loo fududeeyo marka qofku markuu qiraar sameeyo ee, dowladdii wuxuu u fududaynayaa hawsha inay gutaan taasina waxay keenaysaa marka waxa loo yaqaan soomaaliga sifafaalaha fududeeya dembiga in loo fiiriyo Ee, marka labada qareen ayaa inta badan ka doodaya ama maaragtay ka gelaya ee, wada hadal fara badan iyo wada xajood Ee, waxayna marka qofka waxa loo haysto iyo waxa lagaga bedelanayo qiraalka uu sameynayo ayaa ayaa laga wada hadlaya mara badan waxaa dhacda ee, boqolkiiba waxaa la yidhahdaa sagaashan iyo in ka badan kiisasku waxay ku dhammaadaan xal in la gaaro macnaheedu maaha qofkana dembiga inuusan lahayn ama dowladdu inaysan caddayn karin mara badan dembiyada dadka lagu awgo laakiin waxaa looga gol leeyahay in maadaama oo maxkamaduhu ay mashquul yihiin ee, qofkana la siiyo fursad lagaga khafiifiyo dembiga ee, is- ee, dowladdana iyo iyo jadwalka maxkamaddana laga saara mashquulka badan oo si f- dhexdhexaad wax lagu xaliyo Ee, taada kale waxaa jirta garmaqal haddii la aado labada dhinacba waxay filan karaan ee, waa sida maaragtay xarash iyo madax oo kale labadaba guul- guul iyo guuldaray filan karaan marka ee, dadku waxay jecel yihiin runtii in ay ee, ay weli ay in control ahaadaan ama ay gacanta ku hayaan siday wax ku dhammaanayaan marka adigoo ee, qof walba wuxuu isku dayaa inuu wax uu- uu- uu macnaha heshiis uu ka soo bixi karo inuu raadsado haddii kale waxaa laga yaabaa intaad maxkamad aado in wixii aadan aadan ogeyn waxa ka soo bixi kara marka hubanti la'aantaas eh, iyo inta badan oo hubanti la'aanta waxaa ka dambeeya haddii lagugu waayo waa f- waa saaran tahay laakiin hadda lagugu helo waxaa laga yaabaa in lagugu xukumiya labaatan sano kale ciqaabta laakiin waxaa laga yaabaa haddaad aad, aad, aad heshiis gaarto in shan sano iyo ka yar ee lagugu soo dhammeeyo oo oo xalkaaga la fududeeya Aad iyo aad.
Eh, waa tahay waxaa bilaabatay haatan oo socota eh, maxkamadeyntii madaxa hay-adda feeding our future amy bark Eh, bal maxkamadeynteedu siday u socotaa ilaa iyo haddase maxaa cadeymo oo ayada ka dhana oo maxkamadda la horkeena Ee, maxkamadeeda waxay soo bilaabatay ee, isniintii hore soo bilaabatay Ee, hadda mudday socotaa isbuuc ka badan baad socotaa Ee, weli waxaa caddaymaha soo bandhigaya dhinaca ee, dowladda soo bandhigaysa caadi ahaana markii garmaqa la bilaabo dowladda ku horeysa maadaama ay dowladdu qofkii faldambeedkeeda oogeyso iyadaa ku hormarta inay caddaymaha soo bandhigto marka runtii caddaymo fara badan bay dabcan soo bandhigayaan Ee, caddaymaha ay soo bandhigayan waxaa ka mid a makhraatiyaal dad makhraati furaya oo ku makhraati furaya amy inay la shaqaynayeen oo iyadu ay kuntaraado siisay oo toos ama qaarna ay shaqaalo u ahaayeen hayaddeeda waxaa sidoo kale ay soo bandhigayaan iimeelo iyo qoraallo fara badan oo la isdhaafsanayay waxay soo bandhigayaan ee, lacagihii ee, bangi accountiyada lagala- laga- laga saaray ee wax lagu soo gaday iyo lacagihii ku soo dhacay Ee, iyadoo looga gol leeyahay in la caddeeyo ee, inta ay sheegayeen in caruur wax la siiyo iyo inta maaragtay akoontiyada ka baxaysa inay kala duwan yihiin marka dowladdu waxay ka- waxay soo bandhigaysaa si isdaba joog ah eh, maalin walba iyo saacad walba caddaymo eh, isugu jira eh, makhraatiyo eh, warqado iimeelo eh, iyo xataa weliba kaamerooyin lasoo duubay oo la hayo marka caddaymaha noocaas soo bandhigayaan dabcan eh, amy iyo tiimkeeda difaacun waxay heli doonaan fursad ay arrintaas kaga jawaabaan oo ay kaga hortagaan oo ay mid waliba gooldaloolooyinkooda ku soo saaraan si ay u wiiqaan caddaymaha dowladdu ay soo bandhigtay waa garta Eh, maxkamadeyntan haatan socota ilaa muddo intee lag bay soconaysaa goormaa laga yaabaa inay soo gabagabowdo Eh, markii maxkamadda bilaabato eh, waa la qiyaasi karaa ma ahane lama siiyo muddo ko- muddo- muddo cayiman mar hadday bilaabato waa say u bilaabatay ilaa ay dowladdu ka dhammaynayso makhraatiyadeeda iyo cadaymaheeda soo bandhigayso kadibna loo gudbayo eh, dhinaca kale ee difaansiga Eh, marka caadi ahaan laba isbuuc bay qaadataa meelahaas waxaa laga yaabaa inay ka yar badatana waa laga yaabaa oo ay saddex ilaa saddex isbuuc gaarto qaarkoodna way kasii badan kartaa laakiin maxkamaddu mar walba waxay ka shaqaynaysaa in si dhammaystiran garmaqalka loo maqlo oo cidina aysan dhihin ee, nalama siin time nagu filan oo aan kusoo bandhigna caddaymiyaan haysanay ama difaaciyaan haysanay marka waa waa loo ogolnaya waqti aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo u waramayay wariyaha v o e da maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqoliyo-toddobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somaali com
cawaysiin wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa ka digtay in hal milyan oo qof oo kale oo soomaaliya ku nool ay la kulmi karaan gaajo heerkeedu aada u sarreeya oo xun bilaha soo socda abaaro kusoo foole dal- dalka aawadood warbixin ay arrintaasi ka qortay v o e waxaa inoo haysaa caashe ibraahim aadan hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa ay ka digtay in hal milyan oo qof oo kale oo soomaaliya ku nool ay la kulmi karaan gaajo heerkeedu uu xun yahay bilaha soo socda abaaro ku soo fool leh dalkaasi dartood jane martin bower oo ah agaasimaha haqabeelka cuntada ee hay-adda w f b ayaa sheegay in cunto yarida ba-aan la filayo in ay kor ugu kacdo saddex dhibic afar milyan oo qof in ay gaarto ilaa afar dhibic afar milyan oo qof waxaana uu sidoo kale xusay in saadaasha aysan weli ku jirin dhimista maalgelinta maraykanka taas oo ka dhigi karta dhibaatada mid ka sii daraysa geeska afrika waxaa soo maray abaartii ugu xumayd muddo afar sana muddo afartan sano ah sanadkii laba kun iyo laba iyo labaatan taas oo keentay dhimashada ku dhowaad afartan iyo saddex kun oo qof iyadoo roob yari la filayo inta u dhaxaysa bilaha abril ilaa iyo julaay ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan ayaa soomaaliya waxaa laga yaabaa in dalku uu wajihi karo xilli kale oo dalag la-aana bawuur waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida degdega ah ee loo qabo in la helo lacag gaaraysa laba boqol sagaashan iyo toddobo milyan oo dollar oo maalgelin ah si loo taageero dadka aadka u nugul khayraadka oo yar awgeed ayaa w f b waxa ay mar hore ama hoos u dhigtay gargaarkeeda iyada oo hadda caawisa sideed boqol iyo labaatan kun oo qof iyada oo hoos uga dhacday tiradii sanadkii laba kun laba iyo labaatan oo ahayd laba dhibic laba milyan aad ayay u mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o e madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in si deg deg ah loo joojiyo kaalmada militari ee la siin lahaa dalka ukraine xukuumaddiisa ayaa sheegtay in tallaabadani ay ujeeddadeedu tahay in dhinacyada lagu cadaadiyo inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan si xal nabadeed dagaalka loogu dhammeeyo arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hogaamiyeyaasha qaaradda yurub ay ku adkaysteen in hubka la siiyo kiyev uu muhiim u yahay balse waxaa soo baxaya su-aalo ku saabsan inta ukrain ay dagaalka sii wadi karto wariyaha v o eeda henry richwell ayaa warbixintan ka soo diray london markii ay soo baxeen wararka sheegaya in maraykanku uu joojiyey hubkii uu siin jiray ukrain diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa garaacayay magaalooyinka ukrain diblomaasiyiinta ukrain waxay sheegeen in go'aanka maraykanka uu yeelan doono cawaaqib halis ah tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof ay dhiman doonaan magaalada bokrifesk oo ku taalla duleedka donetsk dagaalku weli waa u socdaa waxaannu adeegsanaynaa qoriga hawsarka ee talyaaniga balse saanada ugu badan ee aan helno oo ay ku jiraan kuwa boqol iyo shanta milimitir waxa ay ka timaadaa maraykanka waa nooca nato isticmaasho yurub iyo maraykankuba way adeegsadaan laakiin yurub miyay nagu filnaan doontaa waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay suurtagal tahay isweydiinta ayaa ah yurub miyay dabooli kartaa kaalinta maraykanka ee hubka ukrain waxaa jira noocyo hub ah laga bilaabo gantaalada batriot ilaa qalabka dayactirta daankiyada abrams iyo baabuurta dagaalka ee bradley kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada ukrain waxyaabahan yurub keligood ma hayaan waa inay ka soo iibsadaan suuqyada caalamiga ah taasina waxay qaadan doontaa wakhti laakiin ukrain si tartiib tartiib ah ayay u bilaabaysaa inay samaysato hubkeeda ilaa kalabar hubka ukrain ay hadda adeegsanayso waxaa samaynaya warshadaha difaaca ee dalka inta hartay kalabar waa hub maraykanku bixiyo halka qaybta kale ay ka timaado yurub iyo dalal kale maraykanku waxa uu sidoo kale siiyaa ukrain taageero muhiim ah oo ay ku jirto gaarsiinta hubka reer galbeedka gudaha ukrain maraykanku waxa uu door weyn oo muhiima uu ka ciyaaraa bixinta xogta sirdoonka ay ay u baahan yihiin ciidamada ukrain xukuumadda madaxweyne trump waxa ay sheegtay in hakinta hubku ay tahay si loo hubiyo in xal la gaadho yurub maraykanka iyo ukrain midkoodna ma sii wadi karo dagaalkan si aan xad lahayn sidaasi darteed waa muhiim in dhinacyadu ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan ra-iisul wasaaraha britain ayaa axaddii sheegay in uu sii wadi doono taageerada kiyev madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j d vans waxa uu sheegay in hogaamiyaasha yurub inkastoo ay si rasmiya u taageersan yihiin ukrain ay si gaara uga shaki qabaan arrinta su-aashu waxay tahay yurub ma sii wadi doontaa in ay taagto ama difaaceeda ay xidhato oo ay yarayso awooddeeda militari iyada oo markaasi ka cararaysa ka caraysiinaysa maraykanka oo ah saaxiibkooda ugu weyn dhanka ammaanka madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa talaadadii codsi u diray maamulka madaxweyne trump isagoo ku qoray barta x in ukrain ay ka go-an tahay nabad dadka reer ukrain oo weli la daalaadhacaya duqaynta ruushka hakinta gargaarka maraykanka waxay u tahay war xanuun badan waxaan rajeynayaa in trump uu dib ka fakari doono dadka dhibanayaashu ma aha kuwo la ciqaabi karo laga yaabee in yurub wax naga caawiso rajada hadda waxay ku tiirsan tahay yurub cid kale ma hayno dhanka kale ruushku waxa uu soo dhoweeyey go-aanka maraykanka ee hakinta kaalmada militari isagoo sheegay in ay arrintani caawin karto in xal nabadeed la gaadho
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii doodda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya cabdicasiis axmed barrow
soomaaliya oo ka mid a dalalka ku yaala geeska afrika sannadihii ugu dambeeyey aad ayaa loo dhimay qulqulkii dadkii tahriibka ahaa laakiin maalmihii ugu dambaysa waxaa soo baxaya in waddamo kale oo ku yaalla waqooyiga qaaradda afrika ay aadayeen dhallinyaro fara badan kuwaasi oo doonaya in ay galaan safarro halisa oo tahriib ah oo ay ku gaarayaan qaaradda yurub meelaha qaar waxaa ka horreeya inay u sii gudbaan dalal ay ka mid yihiin ruushka islamarkaana halkaasi yurub ay ka galaan laakiin mushkiladu waxay noqotay mid taagan oo dhibaato ah waxaa horey u soo xurmay waddooyin ay ka mid ahayd liibiya haddaba suuragal ma tahay qulqulka dhallinyaradan in la xadido maxaase keenaya mar kale in ay soo baxaan dhallinyaro kale oo tahriibdoon ah kuwaasi oo ku qulqulaya waddamo ay ka mid yihiin tunuusiya iyo aljeeriya oo ka mid ah waqooyiga qaaradda afrika dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa jira aragti kale oo taagan oo dhahaysa ilaa iyo inta la abuurayo shaqooyin gudaha ah waxaa mar kasta abuurmaya fursado dhallinyarada u suurogeli kara inay tahriibaan laakiin doodaasi dood kale ayaa ka hortaagan oo dhahaysa soomaaliya xilligan shaqooyin ku filan ayaa jira oo ma mudna dhallinyaradu inay tahriibaan cismaan maxamed daahir iyo cabdulaahi shiikhdoon oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ee muqdisho ayaa igala qaybgalaya cismaan maxamed daahir ayaan ku hormarayaa in mar kasta ee cismaan weji cusub oo tahriiba la bilaabo iyadoo weliba social media hawaayadii ugu dambeysay la arkayo weliba tictok in dhalinyaro fara badan ay ka hadlaan maxaa keenaya waxaa keenaysa maadaama dowlad walbo wadanka xukuumad walbo imaataa markii laga rabay inay la imaato mashruuc cusub oo dhalinyarada lagu shaqaalaysiinayo ama fursado lagu abuurayo markii ay waayeen dhalinyaradu waxaan dhihi karaa waxay ku khasbiyiin inay la imaadaan wadooyin kale oo ay fursad ku abuuran karaan tahriibka waxa ugu badnaadee
tahriibka soomaha marka mushkilad halisa oo nolosha dhallinyarada khatar gelin karta iyadoo muqdisho shaqooyin ay ka jiraan u dhigmo weliba midda loo tahriibaya dakhliga ka iman kara waa jiraan laakiin tahriibka waxaan dhihi karaa waa xaalad halisa oo islamarkaana khatara laakiin in loo bareeraa waa xaalad halisteeda leh balse dad badan oo u bareeray wadooyinkaasna maray oo natiijooyin ka gaaray ayaan aragnaa badanka halistiisana way jirtaa laakiin aragtida aan qaba ayaa ah tahriibka ilaa iyo inta laga helayo xal dhallinyarada lagu shaqaalaysiiyo ama shaqaa lagu abuuro wadanka gudihiisa nabadii ammaanka wax laga qabto tahriibka lama xalin karayo lama joojin karaayo cabdulaahi shiikhdoon waad arkaysaa dooda cabdulaahi maxamed cismaan waxa uu leeyahay waa in la abuuro shaqooyin marka aad fiiriso maanta oo aad barbar dhigto weliba wakhtiga laga soo gudbay toban sano ka hor oo kale nolosha iyo shaqadu isku mid miyay ka tahay soomaaliya
maya ma aaminsani fikirka maanta nin dhallinyaraa oo lixdiisa lixaad qaba oo caafimaad qaba oo waxbartay maanta inuu tahriibaani ma qabo maskax fiyowna ma tahriibto waxbay dhistaa ama waxbay curisaa qofka hadduu wax barto oo cilmi barto muhinadeeda maaha muhiimadeeda maaha inuu xafiis dowlo ka shaqeeyo ama oo waxyaabo kale oo ka shaqeeyo muhiimadda waxaa ah isaga inuu hal abuur la yimaado hal abuurkaasna oo ku dhiirado inuu oo miro ka guul gaaro guusha laguu sheegayo mar walba waa midda ugu muhiimsan oo ah adigoo wax bartay caafimaad qabo inaa waddankaaga dhexdiisa aa wax ku beero karto ku abuuro karto beera abuuro kartaa ganacsiyo yaryara abuuro kartaa sideedaba ninka maanta taajirka ama oo lacagta le arkaysa nolol hoose oo kasoo bilaabay marka noloshaada hoose haddaa adi aa ka bilowdid oo aad adigana hamigaada niyadaada ilaahay tala saarato waxaa kuu hagaagaya wadiiqo kasta oo aad ku guulaysan kartid laakiin haddaa qalbigaada iyo niyadaada haddaa ka dhaadhiciso inaada guulaysahan weligaa ma guulaysanaysa xataa haddaa intaa tahriibtid aa yurub geshid ma guulaysanaysa maanta yurub dad badanaa tegay way ku fashilmeen nolosha qaarkood darbijiifayaal ay noqdeen qaarkood guulay ka gaareen oo markii boqolkiiba labaatan la dhaho guulay gaareen laakiin guushaas waxaad mar walba ayaga ku niyad samayeen inay guulaysanayeen laakiin nin wax bartay aqoon-yahan oo dalkii wax asagoo ku bara karo oo isagoo wax ku beero karo beero ku abuuro karo mashruucyo kale abuuro karo maanta inuu tahriibo ama uu niyad geliyo waxaa u malaynaha inta niyadjabka ka qaaday wadankaas oo tagana inuu ku niyadjabayo sababto ah wadankaasi nin dhallinyaro ah oo facaa ah ayaa wuxuu u abuurtay inuu guul ku gaaro oo nolol ku abuurto marka nin facaa wadan uu abuurtay oo guul ku gaaray adiga wadankaada intaa yaa uga cararaya waa marka cismaan maxamed daahir waad maqlaysaa doodaas yurub dadkii tegay in badan oo ka mid ah kuma faa'idin fursadaha noloshana meel walbaa laga abuuri karaa soo dood maangala ma ah horta aladuul maanta haddaan bixi kara ka cusmaan ahaan waan bixi lahay horta bixitaanka iyo tahriibka soomaalida keliyana maahana afrika iyo wadamada asia uu la sameeyahay caqabada jirtana waxaa waaye culeysaad ka jiro wadankaas nabad ha ahaato shaqaalaysiinta ha ahaato shaqada ha ahaato qofka soomaaliga ee maanta soomaaliya jooga ama muqdisho jooga hadduu is yihahda shaqayso wax yarka uu ku shaqaysa lahay inta dhibaato iyo rafaad oo kala maraya waa dareemi kartaa canshuur ha ahaato koronto ha ahaato wax walba ha ahaato nabadgelyada ha ahaato marka dhalinyarada inay baxaan qofkii awooda inuu baxo uu tahriibo ama si kale ha ku baxee meesha la aadaya in nolol sax laga abuuraya xaqiijin kara wuxuu ku doodayaa shiqdoon in meesha la aadaba qaarkood soomaali fara badan ay derbijiif ku noqdeen oo guryalaan ku dhacda homeless noqdeen taasoo wax saxa ma aha qofka ujeedkiisa ku xiran tahay dadka laba sii u baxaan dad waaridkooda ayaa wada oo dad dhaqaale heesoo markay wadanka joogeen hore wax u heystay ayay ahaayeen oo markay xagga tagay nolosha intay la qabsan waayeen ee nolosha ka dhacay dadna waxay u baxeen inay nolosha la harjadaan oo ay wax qabsadaan ay meel iska soo saaraan waaridkooda afrika joogana ay kaalmeeyaan dadkaas badankooda ku guulaysta waay laakiin kuwa ayagoo wax ku haysta soomaaliya xagga tegey noloshaas way jaalanjagaraynaysaa kumana guulaysanaya inay derbijiif noqdaan sababay u noqonaysaa
waayahay muqdisho dhalinyaro fara badana hadda ka shaqeeya oo weliba lacaga fara badan sameeya qaarkood bajaajay wadaan waxaa laga yaabaa habeenkii kayd ahaan lacag labaatan doolara inuu dhigto si qaar ka mid a oon la hadlaba ay tilmaameen waqtiyo kala duwan oo weliba iyagoo mootooyinkooda wataan raacay marka aad fiiriso maanta in la yidhaahdo shaqala-aanaa jirta cabdulaahi oo haddana weli dhalinyaradu ay leeyihiin daruufo shaqaaleyn ayaa loo baahan yahay oo shaqaaleynta nagu yar doodaasi ma laisqabadsiin karaa
barow sidaa hore u sheegaba dowladdu ma wada kaafi karto dhallinyarada maanta markii la fiiriyo bercentageka ugu baran boqol toddobaatan iyo sagaalkiiba waa dhallinyaro dhallinyaradana dowladda ma wada kafaalo qaadi karto inta ay shaqaaliysiisay oo ilaaha calafka u siiya dowladda way shaqaaliysiisay intii shaqo abuuro kartana way abuurtay dad waxaa jiro tusaale oo kale waxaan bartay aniga jaamaca jaamacadan galay cilmiyo kala duwanaa bartay muhiimadda maaha inaa xafiis fadhiisto aniga waa ina aniga inta aan xafiiska helaa fursadeeda aan helayo oo dowladeed waa inaan abuurtaa shaqo shaqadaas oo mid nolosheyda aan ku kaafi karo aw sii noolaan karo dad badan hadda baraha bulshada markaa fiirisid dadka isticmaalo oo dibadda jiro qaarkooda calacalaya waxay ku calacalayaan hooyo iyo cafi hooyo kan iyeel waa ku fashilma nolosha waxaa keenayo markii hore oosa ka fiirsanba meeshuu aadayo iyo halka u socdo iyo nolosha guusha uu ka rabo oose markii horeba a u cabirneen aniga anoo dalkayga joogo a waxaan samaysanaa jadwal jadwalkaasoo ah maanta maxaan qaban karaa beri maxaan qaban karaa guusha xigta ee ugu dambeysa maxay noqon kartaa waa inaa horta ani aa jadwalkayga ani aa samaysaa haddaa jadwalkayga samayso noloshayda waxay noqonay mid aan ku guulaystay dowladdana ma wada awooday inay dhallinyarada shaqaalaysiiso adduunka xataa wadamada loo socdo dhalinyaradu ay raadinayaan inay tagaan oo reer galbeedka ah yurub iyo maraykan iyo kanada intaba dadka dowladda uma wada shaqeeyaan xitaa dadkan baxaya soomaalida dowladda uma wada shaqeeyaan shaqooyin dad iyagoo kale ah ay abuureen ay ka shaqeeyaan maxaa diidaya sida sheekhdon uu horey ugu dooday in qof kale waxa uu abuuray adigaad nolol ka raadin lahayd dhulkaada dihan inaad adiga sababu noqoto inaad fursad ka dhex abuurto horta waxaa lahay qorax soo baxday sacba sacba ma qariyaan horta xaaladda waddanka waa ka warqabnaa iyo afrikaba ka jirtaa siiba soomaaliya waa ka warqabnaa ka dhalinyaro ahaana ma ma saacidayso inuu horumar lixaada ka sameeyo ma sheegin qof waalidkiis iyo qaraabadiis ay kaalmeeyeen meel wax u dhigeen oo loo shaqeeyo ma sheegin laakiin qof aan miyaanay jirin kuwa shaqaysto dhalinyaro ah waa jiraan waa jiraan laakiin kudhi lama dhahayo afri soomaaliya joog adoon shaqo haynin wax fara macnaha weertu kaalmeyahna uusan jirinin dowladdiina ku garab qabanaynin meeshaas fadhi dhallinyarada la dhihi maayo ee qofkii awooday inuu baxo soomaaliya dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka yimaadaa dibadduu ka yimaadaa haddaan meel isku sheegin dhaqaalaha soomaaliya ugu badan soo galaa wuxuu ka yimaadaa wadamadaas yurub galbeedku ka yimaadaa dadkii baxa ayaa dhaqaalaha soo dhiibaa marka dhallinyarada qofkii waddanka jooga oo imaansanaya awooday inuu joogo macnaha noloshiisana ay ku filan tahay ha joogo qofkii baxayana inuu awoodo inuu baxa awoodaa ha baxo
waayahay xalkaan rabaa si kooban inaan ku weydiiyo xalka kasoko intaana gaarin waxaan ognahay hadda oo dad badan oo magaalada muqdisho kusoo laabtay oo dalka dibaddiisa markii burburka uu jiray tahriibay nolosha adag kusoo qabsaday markay kaaga waramayaan tusaale oo kale soddon sano nin ku dhahaya waxaan xaaqaya dhul ama waxaan aroorinaya qashin haddaaba qashin aad ka cararaysay oo aa u cararaysay inaa qaadid oo aad baabuurta qashimada la saara aa qaadays dalkaba way leedahay waa la abuuri karaa shaqooyin badan oo dalka waxaa jira oo yurub waxa yaalla inta lagu abuuri karo marka xalka waxaa weeyaan ninka dhallinyarada ah inuu isku kalsoonaado ilaahayna oo tala saarto waddankiisana oo iimaansado cismaan maxamed daahir iyo cabdulaahi shiikhdoon oo ah dhallinyaro aqoon-yahana oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa hayeen oo ka qayb galaya maanta dooda gaabana waan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barre watan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaankan idinku talagalnay qasaa'idkaasi nabi ammaanka ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynana baahinteen idaacadeed oo halkaad kala socoteenna ay tahay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo haboonilao jawaabteeda nagu hagaaji markamoodku ku haleelo ay naftu halaaku dhaafto hogyo lagu dhigayailka habaska lagugu boo goobo halkana howlba dambayse su'aasha habboon ilaamo jawaabteedan agu haga